ee qasiidadu waa lixdan bayd sida qoran saddex maalin ayaan ku dhammaynaynaa min labaatan maanta beri iyo saadinba insha allah bismi illaah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin baanat sucaadu faqalbi اlyowma matbuulu mutayamun idrahaa lam yufta makbuulu وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتصمت كأنه منهل بالراح معلول شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفر رياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها لو أن لو أو لو أن النصح مقبول لكنها خلة قصيدة من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلولوا في أثوابها الغول ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنوير أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبة المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة لها على العين إرقال وتبغير من كل نضاحة من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزاز والميل ضخم مقلدها فحم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها سعة قدامها ميل وجلدها من وطوم لا يؤيسه طلح بناضحة بضاحية المتنين مهزول منظومدani sida la sheegayo waxaa iska leh kacab binu zuhayr binu abi sulma asaxaabi waxayna sheegayaan rasuulka hortii calayhi salaatu wasalaam inuu ku tiriyey waagii hore qabla islaamihi isaga iyo walaalkiisoo busheer la yidhaahda ayaa rasuulka cayni jiray calayhi salaatu wasalaam gabdho qaynaata gabdho fanaaniina ayay kareeyeen si ay u caayaan rasuulkana dhiiggiisa ayuu hadur ka dhigay oo halla dila buu yidhi kadib bujeer ayaa wuxuu yidhi waan soo eegayaa bal ninkaan la sheegayo ee sii joog bujeer wuu yimid rasuulku u yimid wuu rumeeyey markuu yimid baa wuu rumeeyey muslim buu noqday kadib abyaad buu u diray abyaaddu u diray waxaa ka mid ahayd beyd ibnu caqiilka shaahid uu usoo qaato baabuulidaafa wifaaqu kacbu bujayri munqidun laka min tacjiili tahlukatin waalkhuldi fii saqara kacabow bujayr inaad soo waafaqdo adiguna islaam noqoto laba arrimood bay kaa korina adduunyada halaag inuu kugu soo degdego lagu dilo iyo aakhare inaad cadaab ku waarto labadaasay kaa nabadgelinaya soo waafaq adi u dambaysadii dhulkii baa ciriiri ku noqdee kacab sida la sheegayo uu soo kacay madiinuu yimi ninay iskaran jireen ayuu ku soo degey wuxuu yidhi bal rasuulka iigee qolooyin badan uu iigee yidhi waa way ka cudur daarteen adigu dambaysadii rasuulka bacda salaati subax tukaday calayhi salaatu wasalaam oo asxaabta dhex fadhiyo ayaa la tusay wuu u yimi wuu hor fadhiistay wuxuu ku yidhi rasuul allow kacaboo towbo keenay oo muslimay haddii aan kuu keeno cudurdaarkiisa ma aqbali haa buu yidhi maxaa dhibaato ah dee waa aniguu yidhi kacabkiiba kadibna abyaadan uu tiriyey sida ay sheegayaan adigu sanad mutasil oo sidaas maanan arag laakiin ibnu isxaaq iyo sidaasay warinayaan marka abyaadda inta hore gabarh buu ku ammaanayaa caadada carabtaa waxay ahayd gabay marka ay tirinayaan walow hijaaha duuya xataa haddii ay dadku caynayaan xataa waxay samayni jireen hazal bay hormarin jireen tashbiib gabarh bay ammaanayaan gabadhaasi mid jirta weeyaanoo ay jecel yihiin ama mid aan jirinoo markaa uu iska ibtikaaray iska samaysanayo midkay doontaaba ha noqoto sabab kale waxa weeyaan bini aadamka yaa wuxuu dabeeco u leeyahay haaliban ammaantaa ragga iyo dumarka dhexmari inay dhegaystaan oo ay u dheg raariciyaan marka ninka hadduu waxaa ka gabyayo haaliban waa la dhegaystaa si marka loo dhegaysto gabaygiisa waxaas u horumarinaya markuu waxaasi waxoogaa wado kadib ayuu maqsuudkiisa u gudbaa sida ayaa haalib ahaan jirtay waddadaasuu mariyey waddadaa inay garabaraan shu- shucaradana haalib ma ahayn shucarada garabaray waxaa ka mid ah in la yidhaahdo shanfara laamiye uu leeyahay sawa wax khasale kuma usa taabanin goodi buu ka bilaabay aqiimuu bani ummi suduura batiyikum fa innii ilaa qowmin siwaakum la amyalu qolo kalean aadiyoon qaraabo ka dhigan idinkuna qaraabo iima tihiine iga leexda qoladiina uu sheego libaaxiye iyo masas iyo baraayaha qoladaasaa idinka fiican buu yidhi marka ee dariiqaasuu qaaday kacab khasal ayuu ku bilaabay gabarh sucaade la yidhaahdo ayuu ammaanayaa sucaadadaasi mid jirta weeyaan oo uu jecel yahay ama mid aan jirinoo markaa uu sameeye weeye midba mid ay doontaba ha noqoto wuxuuna ee gabadhaasi jaceylkeeda iyo inuu jeclaado waxyaabihii sii kaalmeeyey oo dabka u sii shiday laba arrimood ayuu ka dhigay labada arrimood waxaa weeyaan kow gabadha asagoo si allaba isaga jecel haddana waa gabarh ballanburin badan oo ballantii ay la gashaaba way way uga baxdaa taasi waxyaabaha jeceylka sii shiday ka mid tahay arrin labaad waagii dambena way ka guureen oo meel fog ay tageenba oo ay usan gaari karin arrin labaad weeyaanoo haddana jacaylkii kusii kicinayo arrimahaasu in badan ku dheeraaday kadibna ee adigu ictidaarkiibuu u gudbay madxi wax la yidhaahdaa kuma sugna hal beyd baa kaga sugan "Inna sa- ina rasuula la sayfu yustadaa'u bihi muhanadu min suyuufillaahi masluulun beydkaasaa kaga sugan inta kale waa iska ictidaaro waan cabsanaya iyo waxaasuu wadayaa asxaabtu waxoogaa ammaanayaa waxay leeyihiin markuu yimi oo kacab inuu yahay uu is sheegay nin ansaari ayaa soo kacay oo yidhi waa ninkan gaal weeyaane aan dili rasuul allow ii bannee qoladii ansaaru u yar xanaaqay waxoogaa buu ku yar leexiya iyagu idaa carrada suudu tanaabiiru ayaan arki doonnaa weeyaan wakaa baanat way fogaatay sucaadu gabadhii sucaado ahayd way fogaatay fa qalbii aniga qalbigaya alyowma maanta matbuulun mid la halaagay weeye mutayamun mid la dulleeye weeye israhaa sucaado raadkeedaa lagu dulleeyey lam yufta lama furanin makbuulun mid la garbaxiro weeye sucaado way iga fogaatay qalbigiina waa iga raacay waa dullaysnahay sidaa unbuu u jeedaa baanad sucaado waxyaabahan iska adabka ah alfaadda waxyaa ee lafdiga macnihiisa oo keliya inaad fahanto un weeye ujeeddada macaani badan iyo qawaacid laga hoos qoolaansanayaa ma jiro baanad sucaadu abyaaddan in la akhriyana danta laga leeyahay waxa weeyaan kelimooyinka carabiga in lagu barto unbaa la doonayaa baanad haddeer in la barto maxay tahay macnaheeda fogaansho weeye macaani badan bay baana leedahay waxaa ka mid ah fogaansha ee labada ruux inay kala fogaadaan masdarkeedana baynuuna iyo waxaasu ku yimaadaa baanat way fogaatay sucaadu gabadhii sucaado ahayd way fogaatay fa qalbii aniga qalbigaya alyowma maanta waa maalintay iga fogaatay fa qalbii qalbigayga matbuulun mid la halaagay weeye alyowma maantadan ay iga fogaatay waa la halaagay mutayamun mudallalu mid la dulleeye weeyaanoo la addoonsaday israhaa raadkeedaa lagu addoonsaday oo lagu dulleeyey makbuulun mid la garba xidhay weeyaanoo qalbigay garbahu garbuhu ka xidhan yahay lam yufda labana furaninoo fidda lagama bixinin ilaa asiir waxaa la yaqaanaa fidda inta la bixiyo in la soo daayo fiddana lama bixinin wamaa sucaadu gabadha sucaadda ah ma ayan ahaanin hadaatalbayni kala taga aroortiisii ma ayan ahaanin id wakhtigii raxaluu ay guurayeen ilaa ahannu ilaa dabyun garanugun bay ahayd ahannu ghunayni hadiidu darfi isheedana ay jaban tahay makxuulun loona indhakuule sucaado maalintay naga guurayeen saddex sifay lahayd kulaha saddexdaa sifa mid waxaa weeyaan markay hadli sanqaday ka hadlaysay kulaha qunnay ku hadlaysay oo khayshuunkay ka hadlaysay hadallada ugu fiican waayaan bini aadamku yacni ruuxa asagoo caadi u hadlaya oo aan sanqool ahayn haddana codkiisa inuusan afka ka soo wada bixine qaarna sanqada uu ka soo baxo wuu qurxinayaa waxoogaa ilaa xad waa yahay labaad ruux indho taagaya ma ayan ahayne ruux xishoonayo indhaha jebinayay ahayd magxuulla way ahaydoo minallaahiya looga indhakuulayo indhakuul ay marsatay ma ahe way ku dhalatayba indhamadoobida sidaas ujeedaa wamaa sucaadu baanad sucaadu ismigaa daahirka ayuu markii hore sheegay wamaa sucaadu damiir inuu dhigay ahayd wamaa hiya inuu yidhaahdo ismi daahiruu soo celiyey haddana oo lafdigii ah wadcu daahiri fii mowdici lmudmar alkhuruuju can muqtada daahira la yidhaahdaa yacnii meel damiir looga baahnaa in daahir la dhigo hee muqtada daahirkii oo laga baxay weeyaanoo muqtadal xaal loo baxay asbaabta keenta waxaa ka mid ah ataladud magacaa sheegiddiisaba haddii lagu macaansanayo hee in waa surowda magaca la soo celceliyo wakaa wamaa sucaadu islaantii sucaado ahayd ma ayan ahaanin hadaatalbayni baaradii masdarkeedii weeye baynunna wuu ku yimaadaa baynan wuu ku yimaadaay hadaatalbayni kala tega aroortiisii ma ayan ahayn aroortaan isfaaruqaynoon kala tegayni ma ayan ahayn id waktigii raxaluu sucaado qolyaheeda ay guurayeen ilaa raxaluu wowda sucaado keli ku dhici mayse sucaado iyo qoladii ay ka dhalatay oo wada guurayeen markay guurayeen ma ayan ahayn ilaa aanu ilaa hanaawu inuu yidhaahday ahaydoo mu'anadka faclaa-u buu ku imaan lahaa mudakar wuxuu ugu keenay min baabi tashbiih buu ku wadaayo ilaa dabyun ka dabyin garanuugun bay la mid ahayd garanuugtoo aghanuqunayni qadiidu darfi ishiisana ay jaban tahay makxuulun loona indha kuulay hayfaa-u mid boglaalan weeye muqbilatan xaal ay tahay mid soo jeeda cajzaa-u tusina weyn weeye mudbiratan xaal ay tahay mid sii jeedo laa yushtakaa la sheegan maayo qisarun gaabi minhaa sucaado xaggeeda laga sheegan maayo walaa tuulun dhirirna laga sheegan maayo yacnii gabadhu mana calool weyna wayna barya weyn tahay intaasuu u jeedaa ma dheera mana gaabna dhexdhexaad weeye hayfaa-u mid boglaalan weeye muqbilatan xaal ay tahay mid soo jeeda cajzaa-u mid sina weyn weeye mudbiratan xaal ay tahay mid sii jeeda oo dambeedkeeda weyn sida ayuu u jeedaa laa yushtakaa la sheegan maayo qisarun gaabni laga sheegan maayo minhaa sucaada ar islaantu gaabanaa la dhihi maayo walaa tuulun dhirir faaxishana ma jiro waa dhexdhexaad buu ujeedaa tajlu cawaaridu dii dalmin ida btasamat kaanahu munharun biraaxi macluulu shujat bidii shabimin min maai maxniyatin saafin biabdaxa adxa wahuwa mashmuulu tanfir riyaaxu lqadaa canhu waafratahu min sawi saariyatin biidun yacaaliilu tajlu waxay feedi cawaaridu dii dalmin cawaarida famin af dhoolashiisay feedi afka dhoolasha oo dii dalmin waxarood u saaxiiba idabtasamad marka ay dhoollo caddayn kaannahu cawaaridkaa waxaad mooddaa munhalun in la kamiin waraabiyey biraaxi khamra macluulun haddana lagu durduuray yacni wuxuu leeyahay dhoolasheeda way cadcad yihiin caddi sida laf engegtoo kalena ma ahee caddi waxoogaa guduud uu ku jira weeye sidaa ayuu u jeedaa oo lafta way ka yar guduudan yihiinoo waxaad mooddaa khamra in la cabsiiyey oo khamro guduudan inay cabtay oo iligii guduudkii waxoogaa uu ku yar haray intaasuu u jeedaa tajlu way feedi gabadhu cawaarid foolashan hore cawaarid waa la yidhaahdaa dhoolashana cawaarid waa la yidhaahdaa micida lafteedana cawaarid waa la yidhahdaa miciyada haddeerse waxaa fiican in foolasha lagu rido dii dalminna waxay nacti ka tahay mancuut maxduuf oo cawaarid mudaaf u ahaan lahaa wuxuu taqdiirtuna waxay noqon lahayd tajlu cawaarida haqrin haqrigana dhooshuu noqonayaa markaa macnihiina wuxuu noqonayaa tajlu wayfeedi gabadha cawaarida dii dalmin cawaarida haqrin foolal dhooshooday feedi dii dalmin dalmiga waxaa weeyaan caruurta ilkuhu markay markaa u soo baxaan ilaa labaatan sano canuga intuusan soo gaarin ilkihiisu waxaad mooddaa bariiq baa ka muuqanayaa iftiin ilkaha ruuxa intuusan weynaanin hadduu weynaadana bariiqii uu ka ba'aya bariiqa iyo iftiinkaa ilkaha oo biyo inay dul saaran yihiin aad u malayni dalmiga kaasuu u jeedaa yacnii gabar yaroo waxaa weeyaan ilkaheeda saafi ay yihiinoo lafana aan cunin weli uifad walam tagdimi calayhi biidmidin darfa binu cabdinin la yihahdo mucalaqadiisa ay ka mid tahay gabadh buu ammaanaya laftiisa uifa walam tagdim calayhi wawajhinka ana shamsa safatu iyaatu shamsi ilaa liaatihi uifa walam takmid walam tagdim calayhi biidmidin ilkaheeda way ifayaano weligeedna lafa kuma ayan jajabsanin kulaha taasoo kale u wadaa kana tajlu way feedi cawaarida dii dalmin cawaarida haqrin foolal dhooshooday feedi dhoosha oo dii dalmin waxarood u saaxiiba ama biriiq iyo iftiin u saaxiiba biyo waxarood u saaxiiba ilka waxarood waxaraha ilkahoodoo kale u ifaya ida btasamat marka ay dhoollacdaynayay muusooni kaannahu faqrigaa waxaad mooddaa dhooshaa waxaad mooddaa munhalun in la kamiin waraabiyey nahliga waa cabitaanka hore xoolaha markay soo arooraanay marka hore ay cabbaanaa nahli la yidhaahdaa calalkana marka labaadee lagu celiyo weeyaan kaannahu dhoosha waxaad mooddaa munhalun in la kamiin waraabiyey biraaxi khamre in lagu kamiin waraabiyey macluulun haddana lagu durduray oo mar labaad laga waraabiyey yacni cadidu caddi saafiya maahay waa caddi ay waxoogaa guduud uu ku jiro sida khamre wax la waraabiyo kale saas u jeedaa shujat kaannahu munhalun biraaxi macluulun raaxada ka nactiye khamrada oo shujat la dakray bidiisha bidii shabimin bimaa'in biyo lagu dakray biyaha oo dii shabimin qabow u saaxiiba biyaha oo min maa'i maxniyatin xagaldaac biyihii xaggii ka ahaaday biyaha oo saafin wasakh aan lahayn oo saafi ah biyaha oo biabdaxa meel bacaadle ku sugan biyaha oo adxaa barqimaystay walxaal huwa biyuhu mashmuulun kuwa la dabeel shimaaleeyey iyo dabeesha shimaalla ay ku dhubatay yacni wuxuu leeyahay waxaad mooddaa khamrada khamro la barxay khamradu sida loo sameeyey haddii ay tahay ilaa xad ma fiicnay leeyihiin waxoogaa in la daqro qolyaha caba yacrifu ahluhu waa dadka cabbaa yaqaana in waxoogaa la daqro way shucarada oo dhanna khamro marka ay ka sheekaynayaan beraxaasay ku sheegaan mushacshacatan kaana alxusa fiiha idaa malmaau khaaladahaa sakiina biyo in lagu daro waxoogaa waaye qole biyo kululay leeyihiin qolyana biyo qabo waa in lagu daraa midkay ku fiican tahay kala mayno marka kani wuxuu leeyahay khamro waxaad mooddaa in la waraabiyo gabadhu khamro biyo qabow lagu barxay biyahaasina saafi ay yihiin saafinimadii buu tilmaamay marka toggii socday biyaha ee caadiga biyaha waday dhexdiisa biyaha lagama soo darine togga meel uu xagal kala yahay xagal waa la yaqaanaa soo maahan meel uu ka godan yahay he meeshaa biyuhu ma maraan biyaha socda biyaheeda way fadhiyaan waa taagan yihiin mar haddii ay taagan yihiin wasakda ma marayso ujeedaa kow isla markaana way qabow yihiin biyaha socda ilaa xad inay kululaadaana laga yaabaa laakiin kuwa waa qabow yihiin labaad biyahani ee muxuu ahaa biyahana xagaldaaca ku jiro meeshan xagaldaacahe ay ku jiraan waa meel quruurax leh bacaad leh dhoobo dhoobo weyn ma ahan oo meesha haddaad ku joogsato dhoobo ay ku soo raaci maaha ee bacaad caadi ay weeyaanoo bacaadnimadaasna saafinimada biyahay ka qayb qaadanayaan sida ayuu ujeedaa shujat khamrada oo shujat la dakray lagu barxay buu ujeedaa bidii shabimin bimaa'in biyaa lagu barxay biyaha oo dii shabimin qabow u saaxiiba biyaha oo min maa'i maxniyatin maxniyada waa togga meesha uu ka leexsan yahay oo xagasha uu ka leeyahay min maa'i maxniyatin xagaldaac biyihii xaggii ka ahaaday biyaha oo saafin wasakh la'aana wasakh aan lahayn biyaha oo biabtaxa meel qaruurax leh ku sugan biyaha oo adxaa barqimaystay barqimaystay wuxuu u jeedaa waaga markuu u baryo qoraxda in yar ay qabato biyuhu markay ugu qabow yihiin waaye biyuhu markay biyaha badan ee fadhiya qoraxdu marka ay ku soo yarbaxday markay ugu qabow yihiin wey biabdaxa adxaa wahuwa biyuhuna mashmuulun la dabeel shimaaleeyey oo dabeeshii shimaalaa ku dhubatay shimaal dhanka loo tukadoo dabeesha ka timaado wey dabeesha waqooyi dabeeshaasaa ku dhufatay oo dabeeshaasi maxay faa'iidooy u keentay sagaa wada tanfi riyaaxu lqadaa canhu wa afradahu min sawbi saariyatin biidun yacaaliilu tanfi way erya alriyaaxu dabeelahaasi alqadaa wasakday erya canhu ee biyaha xaggooday ka erye oo biyihii xagaldaacaha waxoogaagay wasakhay dusha ka fuuli lahayd dabeeshaa ka kaxaysayoo togii weynaaye socday iyay wasakhdii ku dartay sidaa ayuu u jeedaa tanfii way erye alriyaaxu dabeelaha alqadaa wasakhdii bay canhu biyaha ka erye wa afrada waxaa buuxiyey hu toggaasi waxaa buuxiyey min sawbi saariyatin mid soo guurtay shuwankeeda xaal u yahay biidun daruuro cadcadoo iyo caaliilu ku soo noqnoqday togii biyihii way ku jireen xagaldaacanna biyihiisi way fadhiyeen soo maahan waxaa sii xaddaafiyoo buuxiyey xalay mir ku de'day oo mir habeennimo soo guurtay oo weliba daruuro cadcad ay soo da'siiyeen ayaa xaddhaafiyey oo biyo badan ku shubay tanfi way eryi alriyaaxu wasakta alqadaa alriyaaxu dabeelaha alqadaa wasakta canhu biyaha ka eryi wa afrada wey wa afrudu maahan waa ficil maadi wa afrada waxaa buuxiyey hu xagaldaacaasi waxaa buuxiyey ama togaasi min sawbi saariyati min sawbi saxaabatin daruur shubankeeda xaal uu ka ahaaday daruurta oo saariyatin soo guurtay biidun kuwa cadcad yacaaliiluu ku soo celceliyey haddana mar walba ku da'ayey biidun nactun lisaxaaba way bannaan tahay oo daruuro cadcad wey waxaa kaloo suuroobi karaa buuro cadcad buuro waaweynoo cadcad ayaa dhinac kaga yaalla webiga ee toga buurihii buu roob ku dee buurihii biyihii ay soo rogeen ayaa buuxiyey sidaa inu ujeedana way suu robi karta yacaaliil ya'tii marra bacda marra weeyaan mar buu imaanay haddana mar kaluu roobkaa imaani أكرم بها كلة لو أنها صدقت بوعودها لو أو لو أن النصح مقبول أكرم ألا وناك بدنا بها قبل وناك بدنا خلة من جهة الصاحب وفي عنا لو أنها إيدو صدقت هداي رنك شيء لهد موعودها بلنا ذي هداي رنك شيء لهد أو لو أن النصح تلاد مقبول مثل يلي هداي أهان لهد قبل وفي عنا لهد لبس فهدي لجيه لها كو بلنتا يقعدوا هداي رنك شيء بلنتا أوفيني تاوامد لبات taladii lala taliyo haddii ay yeeli war ilaahay ka cabso war ballanburintan jooji waxaan markii la yidhaahdo hadday qaadanina way ficnaan lahayd kulaha akrim alla wanaag badana akrim waa ficlu tacajub ficlu amar ha u qaadanin labadiisii siiqa mid ka mid a weeye akrim alla wanaag badana bihaa gabadhu wanaag badana khullatan min jihati saaxiib u wanaagsana low annahaa gabadhu sadaqat lowda shardiyana waa ku bannaan tahay tamaniyana way ku bannaan tahay tamanigaa weliba sii fiican tamani haddii laga dhigo wuxuu noqonayaa أكرم بها قبل وناك بدنا خلة من جهة صاحب لو أنها الله ما يصدقت كرهم شيكته موعودها بلانت هذا ما يكرهم شيكته ساسا فعنا الله هيدي لي بمعنى ليت نقني واستعملوك الليت لو وهل عل سيد الليت وحي استعمالا لو يلعل يوحي بهاسي قرآن كان وكسو أروري لو أنها الله ما يصدقت كرهم شيكته موعودها بلانت هذا ما يكرهم شيكته أو لو أن النصح الله تلاذا ما مقبول مثل يلو أي أهاته لكنها خلة قصيدة من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل لكنها قبر خلة صاحبة وهي قد سيط القدري من دمها دي في دمها ديجي روح القدري فجع قلب حنونج وولع بين وإخلاف باللمبرين وتبديل خليل بآخر صاحبنا صاحبك لك بدلته لكنها قبر خلة صاحبة وهي قد سيط siida masdarkeeda majhuul weeyaane musamuhu saada weeyaane sawdan buu masdarka ku imaanay usha la isku garaacana sood baa la yidhaahdaa sood waxaa loogu bixiyey dhiigga iyo hilibka isku dartaa ayaa loo wadaa saada wuu ku daray wey laba shay marka la isku daro hee ushaa ruuxa marka lagu dhufto dhiiggiisii iyo hilibkiisii baa isku darsamay sidaa ayaa loo jeedaa laakinahaa gabadhu khullatun saaxiibad weeye oo qad siida la daray min damiha minta bimacnaa fii fii damiha dhiiggeeda waxaa lagu daray fajcun qalbi xanuunjin وولع بين وإخلاف باللمبرين وتبديل تبديل خليل بآخر صاحب إلى صاحبك لكو بدلته كو أي ما أنت لصاحبي برينا كو كلا لصاحبي كلها فما فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول فما تدوم قبل دائم ميسو على حال حالة إيقاب حالة أو تكون أي أهي بها فيها حالة تحديد متكسوغان كما تلونوا تتلونوا قبل واسم مدبيني كما تلونوا سيدا اسم مدبيسو الغول سحرة الجن في أثوابها مريه هذا أحد سيدا اسم مدبيسو يعني وحو ليه قبل وحد مدب هر لا يقول إيمان أو هل هل كيفية كو أوجد إيمان ميسد وحي لم يتعي غول وحلا يرى هذا وعربت وحي شيئا جرتي ما لها غفروين كي جن بعد jinkaasi mu'anadkiisa saclaada la yidhaahdaa quulna waa la yidhaahdaa quulka ma saclaad mu'anadka weeye mudakarkana quul jinkaas meelaha khafrada ee degan marka aad khafrada mari ayuu kuu yeerayaa shanqadhiisaad maqli bini aadamaad u malayni waad ku leexani midib buu kuugu muuqani waxoogaa markaad socoto haddana midibba kale iyo reero kaleu kuugu muuqani kolba nooc ilaa waddada uu kaa lumiyo ku halaago markaa saxaaratuljinngaa sidaa uu isu bedbedeloo kale yay gabadhu isu bedeshaa sidaa ayuu u wadaa famaa taduumu gabadhu daa'imi mayso calaa xaalin xaala daa'imi mayso taduumu mudaaricani min daamu ka yimid ficligana waa laazim waxaan ujeedaa waa waa tam naaqis maaha daamadii min akhwaati kaana maahan waayo taa mudaaricba kama imaan jirin maadana waa naafiya famaa taduumu gabadhu daa'imi mayso calaa xaalin xaala daa'imi mayso xaaladda oo takuunu gabadhu ay ahayd bihaa fiihaa xaaladda dhexdeeda mid ku sugan kamaa talawanu ماذا مصدر يك افتح حرف الجر مصدر كلا سو حريرينا مصدر ماشي كحذفن وفعل حذفن وكو عمل فليو ايو نعتك هي تقديرته waxay noqon lahayd tatalawanu gabadhu waa ismi dib midbayni talawunan ismi dibayn oo kama talawanu sida isu midibayso fi aswaabiha mariyaheeda dhaxdeeda sida isugu midibayso alghulu jinniga ولا تمسكوا بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل ولا تمسكوا قبضوا قبل ميسو بالعهد بلن التي- الذي بلنكي زعمت أي كفالة قادو يشيغتي إلا كما يمسكوا سيدو وقبتو مويه الماء بيها الغرابيل شقشقة يعني قبض بلنتا أضلب بلن ميسو بيها شقشق كشبه شقشق ورد من اللي يغانا باقي لو شقشقو بركا إيو كاس بيها كشب ما قبنايا بلنتا هيدونا سيدو كلاواي biyihii oo fadhi haddaad dhex dhigto shaqshaqa inta uu ku dhex jiro wuu hayni markaad kor uga soo saartana khalaas biyo kuma jiraan gabadhu intaad ishortaagantihiinoo hee beri aan isu imaanno aan ballanno ilaahay ka cabso ballan ha ii goyni intaad sidaa leedahay haabay ku leedahay oo ballan bay kuu hays markaad ka dhaqaaqdana khalaas waay ku lahaa ومن أهل الكتاب من انت ومن تمنه بق- بدين بقنطار يؤدي ومنهم من تمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما أمر واحد ولا تمسكوا قبضوا قبض ميسو بالعهد بلن الذي بلن كي زعمت أي كفالة قاضي أي كفيل كنقطي بلن تمي عنك يقو أقو زعماء معاني الله استعماله بمعنى الكفيل با كمدة وأنا به زعيم آية قرآن إيه زعم أي كفالة قاضي إلا كما يمسك سيدا وقبتمويه الغرابيل شقشقة الماء بيسيدا وقبتمويه فلا يغرنك ما منت وما وعدت إلا, إلا إن الأمانية والأحلام تضليل فلا يغرنك فس- فبسبب ذلك بل أن حمدا قبل مر هدي لقو يقان يا خائن مراسي فلا يغرنك يوسف خيان نيهوني ما وحي منت أي كنت من نسيسه iyo wamaa wixii wacadad ay ballan qaado in alamaaniya yadadiilada iyo walaxlaama dhadhowga tadliilun baadi weeyaane yacni wuxuu leeyahay gabadhu maadaama sifada ay leedahay iyo tilmaantaa xun waxyaabihii ay ku tamaniisay min almunyati munyada waxa weeyaan shay inaad gaari doonto ay kula tahay wixii ay kuu sheegtay inay ku gaarsiin doonto iyo ballantii ay kuu qaadee taa ha ku lugo-in waayo waayo waxay la mid tahay axlaam iyo yadadiila shay riyo lagu arko oo kale xale waad riyootay adigoo guryo dhaadheer leh iyo waxanaad ku riyootay haddii aad soo toostay hee guriganaa iska gela anaa le xalaan dhisay ma suuroobi kartaa tii oo kale waayo kulahaa falaa yaquranka yay ku khayaa yay yayay ku kedinin maa wixii mannad ay tamanisiisay gabadhu iyo maa wixii wacadad ay ballan qaaday ina alamaaniya yadadiilooyinka iyo wal axlaama waxyaabaha riyada lagu arkaa tadliilun baadi iyo lugooyo wey kaanat mawaaciidu curquubin lahaa maalan wamaa mawaaciiduhaa ila alabaatiilu kaanat waxay ahaatay mawaaciidu curquubin ninkii curquub la dhihi jiray ballanadiisa maalan tusaalay u tahay lahaa limaali limawaaciidihaa ballanteeday tusaale u tahay wamaa mawaaciiduhaa ballanadeeda maba iyan ahaanin ila alabaatiilu waxaan jirin mooye yacni wuxuu leeyahay nin curquub la yidhaahdo waxaa jiray ballan burinta lagu yaqaanay ballan burintiisa waxaa ka mid a nin walaalkiisa u yimid asagoo beer u baxday waana beerta bal wax iga sii waaya waa ku siinaya ee bal joog inta gooyidda laga gaarayo ha soo yar bislaato waa soo bislaato waxoogaysi maya adigu aad ha u bislaato ha la gooyo kolba ballanuu u qaban jiray habeenkii dambe intuu waxoogaa goosta meel gashaduu yidhi war beerna kuma haya soco intaasna waa la gooyey curquubaa la yidhahda wacata wakaana alkhulfu minka sajiyatan muwaacida curquubin akhaahu biyasriba akhaahu yasribu ugu ballan qaaday kaanat waxay ahaatay mawaaciidu curquubin curquuballannadiisii maalan mid tusaale u ah lahaa limawaaciidihaa sucaado ballanteeday ballanadeeda ayay tusaale u tahay wamaa mawaaciiduhaa sucaada ballanadeedu ma ayan ahaanin ila alabaatiilu waxaan jirin mooye baatil iyo been waxaan ahayn maaha arjuu waaamulu an tadnu mawadatuha wamaa ikhaalu ladaynaa minkii tanwiilu arjuu waan rajaynaya waaamulu waan yadadiilani an tadnuwa inay dhowaato mawadatuhaa gabadhu kalgaceelkeeda wamaa ikhaalu malayni maayo ladaynaa agtanada inuu ku sugnaaday minkii xaggaada ku sugnaaday ka sugnaaday tanwiilun waxbixin wuxuu leeyahay gabadhaan bal- ballan la-aanta iyo lugooyada iyo wax lagu yaqaano weeye hee aniga jaceyla i hayaaya waxaan iska yadadiilanaya mar uun inay ijeclaan doonto oo ballanta ay ii oofin doontaan iswaafaqi doonno tan unbaan qalbiga ku haya kulahaa laakiin waxaan ogahay waxaa wax jira inuusan ahayn oo gabadhaan ballan ayaan oofin doonin haddana waa iska rajaynayaa maadaama jaceyl uu i hayo arjuu waan rajayni wa aamulu waa yadadilani an tadnuwa inay dhowaato mawadatuhaa gabadha kalgaceelkeeda wamaa ikhaalu malayni maayo ee wamaa ikhaalu u malayni maayo hu sha'niga inuu yahay ladaynaa agtanada inuu ku sugnaaday minki sucaadahay xaggaagana ka sugnaaday tanwiinun waxbixin iyo cadiyo wamaa ikhaalu ficliga waa khaalo mudaaricii khaaladana min akhwaateedarna laba mafcuulu bihi buu qaadan jiroo naasikhuu ku ahaa hamsadan la kasriyey insha allah sarfigaan ku mari doonay labadii mafcuul ee tanwiinun mubtado weeyaan ladaynana waa khabar muqadama mubtada iyo khabaraa daba dhacay rafcisan khaaladana laba mafcuul inay nasbiso mubtadaha iyo khabarka ay nasakhay ahayd haddii ay soo hormari lahaa soo hormari lahaayeen labada mafcuul ama mid ka mida uu soo hormari lahaa ficliga waxaa ilqa la yidhahdaa lagu samayni lahaayoo ca- waa laga camal hallayn lahaa laakiin caamilkiioo horumare labadii macmuuloo daba yaalla in ilqa lagu sameeyaa basriyiin ma ogola mar haddayan ogoleen mafcuulul awalka ay damiiru sha'ni maxduuf ay ka dhigayaan wamaa ikhaaluhu jublada mubtadaha ee khabarka iska saarana mafcuulu taani bay ka dhigayaan sidaa waxaa garamarsan kuufiyiinoo waa ogol yihiin mutlaqnimo ibnu maaliga wuxuu la so- la socdaa basriyiin calaa madhabihim ayuuna ku nadmiyey wajawiz ililqaa'a laa fi libtidaa wawi damiira shani aw laama ibtidaa fii muhimin ilqaa'a maa taqadama caamil hormaray in la ilqeeyey wax ku moodsiye haddii aad aragto damiiru shani mafcuulul awalka ka dhig ama laamulibtida niyo oo ficliga tacaliiqi amsa sucaadu biardin laa yuballiquhaa ila alcitaaqu najiibaatu lmaraasiilu amsad way galabaysatay sucaadu gabadhii sucaado ahayd biardin dhul bay ku galabaysatay laa yuballiquhaa uusan gaari karin ila alcitaaqu ila nuuqu hala mooye alcitaaqu ee dir fiican annajiibaatu ee adag almara xoog badan weeye almaraasiilu ee degdegayo yacnii sucaado waan isku yar xunnahay oo anna waan jeclahay iyadana ballanta ay burisaayo waa isku xunnahay ee igarab mar xataa idhihi maysa ballanta intaan isla meel dhiganno unbay garab mari taasay ku xumaatay taa mid bay ahayd arrin labaad waxaa weeyaan meesha ay deg waaba naga guurta haddana waagii hore waaba is arki jirnay markii dambe muqdisho oo kale ay tagta waaye wax gaari karaa lama arko keliya waxaa gaari karaa hal uu tilmaamay hal sucaado meesha ay degan tahay gaari karto oo hal wanaagsana oo dir fiican oo meesha ay ka soo jeedahay ay fiican tahay hashaasaa gaari karta hashaasuu rabaa inuu tilmaamo hashaasuu wuxuu wadayaa dhowr iyo toban beyd yuu ku tilmaami doonaa kadibna badkaluu sii geli doona amsat in taam laga dhigo oo way galabaysatay aad tira waa bannaan tahay in naaqis laga dhigo oo min akhwaati kaana laga dhigo oo amsat waxay ahaatay sucaadu gabadha sucaadda ah biardin dhul mid ku sugan ayay ahaatay in la yidhahdana way suuroobi karta dhulka oo laa yuballiqu uusan gaari karin haa ballaqa laba mafcuul bay qaadan lahaydee kii horuu xadfay laa yuballiqu laa yuballiquniihaa way ahaan lahayd aniga ima gaarsiin karayo ila alcitaaqu ila nuuqu hala unbaa gaari karaya alcitaaqu ee dir wanaagsan hala meesha ay ku abtirsanayaan ay wanaagsan dir wanaagsan lama yaqaano kuwii dhalaan wanaagsan weeyaan geeli dhale hadduu ahaan lahaa awrta iyo haddii ay halihii dhale ay ahaan lahaayeenba abtir ahaan ay u fiican tahay waaya hasha saasuu ujeedaa ila alcitaaqu ku- ilaa ila nuuqu hala mooye alcitaaqu ee dir wanaagsan annajiibaatu ee xoog badan ama annajiyaatuna waa la yidhaahdaa oo degdegaya maraasil bay isku macno noqonayaan marka annajiibaatu ee xoog badan almaraasiilu ee degdegaya walan yuballiqahaa ilaa cudaafiratun lahaa cala alayni ilqaanu wa tabgiilu walan yuballiqa gaari maayo haa ardada dhulka sucaado ay joogta ma gaari karayo ilaa cudaafiratun ilaa naaqatu hal unbaa gaari karta hasha oo cudaafiratun adag hayn maaha waa cayn cudaafiratun adag lahaa hasha u sugnaaday cala alayni maca alayni daalka maciisa irqaalun suukayn iyo wa tabgiilun baqalayn yacni wuxuu leeyahay hal xoog badan oo adag oo marka ay daashoba sii mirqaami orodka ku sii mirqaami hashaa unbaa gaari karta hal kaloo gaari karta lama arko hallaan kuruusa lamida waaye walan yuballiqa ma gaari karayo haa ardadaas ilaa cudaafiratun hal adag mooye cudaafira bimacnaa salba buu u jeedaa adag lahaa hasha uu u sugnaaday cala alayni maca alayni daal mici hashu markay daasho ayaa waxaa u sugan irqaalun degdeg suukayn irqaalku waxa weeyaan hashu markay luqunta intay fidiso ee seentana ay taagto sida ay ordi irqaalku macnihii waa sidaa tabkiilna waa orod baqalayn minal baqal buu ka keenay baqasha orod katlaynteedoo kale haluu ordi cala alayni maca alayni uu u sugnaaday irqaalun suukayn iyo wa tabkiilun ee degdeg baqalayn orod baqalayn min kulli nadaaxati dafra idaa cariqat curdatuhaa daamisu laclaami majhuulun hiya hashaas min kulli naaqatin hal kasta xaggeeday ka ahaatay hasha oo nadaakhati dafraa tawaadeeda ay shubmi idaa cariqat markii ay dhidido curdatuhaa danta ay leedahayna aamisulaclaami suluuku aamisilaclaami calaamooyinkiisa mid ay tirmeen maridiisa weeye majhuulun aan la garanayn yacni hasha laba tilmaan ayuu ku tilmaamayaayo midda hore waxa weeyaan hashani rati ahaan weeyaanoo tawaadda ayay waxay ka keentaa dhidid madow tawaad ma la yaqaana horta geel dadka yaqaana weeye yacni awrtu waxay leedahay labada dhegood gadaashooda ayaa ratigu markuu weynaado oo weliba uu quuqan yahay dhidid madow ayuu ka daadiyaa oo ilaa luqunta ku soo daadanayo hashaan marka ay lugayso oy daasho oy soconayso oy dhidido tawaaddaasoo kale ay keeni sidaa ayuu u jeedaa waa mar mar labaad hashani waa hal ilaa xad geela marka loo eego u caqli badanoo xadiidatulcaqli ah caqligeeda waa fiican yahay wadda mar hore maritaankeeda uu dambeeyey oo shan sane lix sano aan la marin daamisul aclaam oo calaamooyinkiisa ay tirmeen oo aan la garanayn oo dhulkii caadiga ahaa ku darsamay way garani iyadu kama leexanayso waa hore shan sano ka hore geel maray raadkiisa ay qaaday sidaa ayuu u jeedaa walay min kullina hiya hasha min kulli waa khabar muqad khabar mubtadihiisu uu xadfan yahay hiya hasha min kulli nadaaqati dhafra min kulli naaqatin hal kasta xaggeeda ay ka ahaatay hasha oo nadaaqati dhafra tawaadeeda ay shubmi idaa cariqat marka ay dhidido curdatuhaa qasduhaa hasha danta ay leedahay aamisulaclaami suluuku ariiqin waddo maritaankeeda weeye waddada oo daamisil aclaami calaamooyinkiisii ay tirmeen majhuulun aan la garanaynin calaamadii mar hadday ka tirmeed dee lama yaqaano taasay mari tarmi lguyuuba bicaynay mufradin lahiqin idaa tawaqadat ilxazaazu waalmiilu tarmi weygani hasha alguyuuba waxa maqan bicaynay mufradin bicaynaayi hawrin baqaratulwaxshi labadiisa indhood mufradin keliyoobe lahiqin cad idaa tawaqadat marka ay hurto alxazaazu meesha adag iyo walmiilu bacaadkuba yacni wuxuu leeyahay hasha daamisul aclaam inay marto oy garato waxaa keenayaa indho aad u fiiqan ay leedahay indhadaas indhahaasa waxay ku sii daayni dhulka markay dhulka ku sii daayso indhaha raadkii qaa'ibka ahaa ee maqnaaya aan la arkayninee tirmay iyay arki iyadu raad waa hore maray oo qaa'ibba iska noqdoo qarsoomay kaasay arki ku lahaa iyadu indhaheedana waxay la mid yihiin horta waa indho waaweyn isla markaa fiiqfiqana wax arkaya xagga fiiq wayna quruxsan yihiin xagga fiiqnida iyo xagga quruxda labadaba waxay ka shabahaan baqaratulwaxshi thawrulwaxshi baciid meel cidla ay joogo indhaha taagayo isla markaana cad ee hadduu indhaha taagaya araggiisaa fiican oo meel fogu wax ka arkaya caddidan faa'iidada ay leedahay waxa weeyaan indhaheedu way quruxsan yihiinoo baciidku waa indho madmadow yahay hadduu cad yahayna madowgii baa soo baxayaayo si fiican u muuqanaya marka indho qurquruxsan ay leedahay intaasu u jeedaa tarmii weygani alguyuuba raadadkii maqnaa oo aan la arki karin bicaynay mufradin bicaynay thawrin thawrulwaxshi labadiisa indhood ayay ku gani thawrulwaxshiga oo mufradin keliyoobayoo xayawaankii kale aan la joogin lahiiqin cad haddana oo indhihiisu ay aad u muuqanayaan idaa tawaqadat marka ay sidaa u eegi waa markay qoraxda intay kululaatay aan waxbaba la arki karin idaa tawaqadat markay horto alxazaazu dhulka meeshiisii adkayd iyo walmiilu bacaadkuba isla gubtaan oo isla kululaadaan dakmun muqalladuhaa faxmun muqayaduhaa fii khalqihaa can banaati lfaxli tafdiilu dakmun mid uu buuran yahay weeye muqalladuhaa makaanu qoorxidhkeeda makaanu hogaaminteeda meesha xarigga luqunta looga xidho way weyn tahay facmun mid ay buuran tahay weeye muqayaduhaa makaano lagu xidhkeedana waa buuran yahay fii khalqihaa samaynteeda ayuu ku sugnaaday tafdiilun fiicnaan can banaatilfaxli ratiga qaalmihiisa laga fiicnaado yacni wuxuu leeyahay hal dhuubdhuubanoo xibno yaryar ma ahee horta luqunta intaasay la egtahay waa weyn tahay kow ay dheertahay inay dheer tahay in uu soo wadaa luqun dheeroo weynay leedahay buuran lugahana waa waaweyn yihiin luga dhuudhuuban maaha lugaheeda ratigii iyada dhalay rati dir fiican uu ahaayoo la yaqaano bani shadqam iyo meelaha ka soo jeeda waayahay maca daalika nirguhuu dhalay iyadaa ugu fiican intaasuu u jeedaa yacni nirguhuu dhalay iyagoo wada fiican haddana iyadaa ka sii fiican nirgaha dakmun mid uu wen yahay weeye muqalladuha makaanu luqun xirkeeda facmun mid uu buuran yahay weeye muqayaduha makaanu luga xirkeeda yacni meesha laga dabro lugta laga xidhana way weyn tahay fii khalqihaa abuuritaankeeda ayuu ku sugnaaday tafdiilun wanaag can banaatilfaxli ratiga qaalmihiisa laga fiicnaado غلباء وجناء علكم المذكرة في دفها ساعة قدامها ميل غلباء آه، مدلق وين وي مدلق أدق وي غلباء مدلق أدق وي غلب تشدر بالدحول يا بيت شعرها غلباء مدلق أدق وي وجناء مد جون وين جون وين وي علكم مد حوق بدن وي مذكرة مد لنيني وي في دفها دنعيدا أيو كسغناده سعة بلار قدامها هرتيدنا waxaa ku sugnaaday miilun dhir yani wuxuu leeyahay hashani awalan luqunteeda way adag tahay hal jilcan ma aha gooman waaweynna way leedahay goomankan way soo waaweyn yihiin oo soo buuran yihiin waa yahay waana hal xoog badan fii dafihaa sacatun wuxuu ujeeda waa hal ballaaran ma dhuubna markii hore xibnaheeda ma dhuubdhuubnuu lahaa haddana jidhkeeda kale laftii ma dhuubnee dhabarkeeda wuu weyn yahay luquntana way dheer tahay way adag tahay luq- luqunta wayna weyn tahay maca daalika qudaamuhaa miil wuxuu u jeedaa qudaamuhaa luqunteedu u jeedaa waxa horteeda ku sugan weeye qudaam oo luqunta ah miilun mid dhe mid dheer weeye halbaa-u mid luqun adag weeye wajnaa-u mid goon weyn weeye culkuumun mid xoog badan weeye mudakaratun mid la nineeye weeye khilqadeeda ratibay u eg tahay ee hal uma eka sida ayuu u jeeda mudakaratun fii dafihaa dhinaceeda ayuu ku sugnaaday sacatun ballaar qudaamuhaa horteedana ayuu ku sugnaaday miilun dhirir luqunta ku jeeday wajilduhaa min uduumin laa yuayisuhu talxun binaadi- bidaaxiyati ee, matnayni mahzuulu wajilduhaa haraggeeda min uduumin dimbiyo xaggii ayuu ka ahaaday laa yu'ayisuhu ma saamayni karayo dalxun shilin oo bidaaxiyati lmatnayni labada dhinaca kan qoraxaysta ku sugan mahzuulun weydna yani wuxuu leeyahay ee, haraggeeda dimbiyo dimbiyood ma la- waa la yaqaanaa magaaladu waa lagu arkay dimbiyoodoo kale weeyaano harag waxay leedahay sibsib ahoo adag adeegu sii sifeeyo kulaha shilin shilin waa la yaqaanaa tan xoolaha qaniinto shilin gaajaysan isla markaana qorrax ay ku soo baxday gaajadaa sii badane qorraxda markay ku soo baxdo hasha dhinacii qorraxda ay ka haysay inay ku dhegto hadday doonto ma qaban karayso oo shilinta haragga ha- hasha ma qabanayso ma qaban karayso oo hee diimbiyood haraggiisoo kale waayo diimbiyoodna shilin ma qaniini karayso sidaa ayuu ujeedaa wajilduhaa haraggeeda min utuumin diimbiyood xaggii ayuu ka ahaaday laa yu'ayisu ma saamayni karayo oo ma calaamayni karayo hu haraggaasi dalxun shilin shilinta oo bidaaxiyati lmatnayni labada dhinac kan qoraxaysta ku sugan dhanka qoraxda ka soo fuulay qorax dhanka qoraxdu ka soo fuulay wuxuu ugu sifaynayaa gaajadiisaa sii badanoo inuu ku dhegu jecel yahay mahzuulun weliba la weedeeyey shilin weed oo gaajaysanoo inay neef ku dhegto jecel qoraxna ay qabatay haraggeeda ma qaban karayso intaas ujeeda wallahu aclam sala allah wasalam wabaarak cala nabiyina maxamed